soo dhawaada mar kale barnaamijka heesaha ee hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horraysa ibraahimow haddii aan soo qabto waxay naga soo gaartay xuseen maxamed isaaq iyo hooye ambiye samow iyo khadiijo nuur iyo ibraahim maxamed aadan iyo cabdiwaaxid sheekh maxamed iyo maxamed cabdiraxmaan ilyaas cabdiraxmaan iyo hindiye dhaqane iyo nasrakiin jacfar bashiir dhammaan asxaabtaasi waxay tahniid dhalasho u dirayaan mune maxamed iyo mukhtaar sheekh oo wiil ugu dhashay magaalada wajeer wiilkaasi waxaa loo bixiyey khaalid mukhtaar ducadana waa xaggeena yidhaahdeen khaalid mukhtaar waxaa leenahay allaha kaa dhigo kii soo barbaaraa oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfacaa dhambaalkana falastiin waxa uu naga soo gaaray daahir maxamed cumar iyo cabdi maxamed cumar iyo yuusuf maxamed cumar iyo cabdiqaadir maxamed cumar ustaad shaafici khaliif iyo maslax cabdiqaadir xaaji dhafe iyo xasan cabdisheekh xasan iyo khaliif cabdisheekh xasan iyo waxay yidhahdeen aabe cabdiqaadir xaaji dhafe zahra cabdi axmed dhammaan dadkaasina waxay tahniid u dirayaan cabdiqaadir cali cabdi daadir iyo waxay yidhahdeen marwadiisa ifraax cabdiqaadir xaaji dhaafe oo ku aqalgalay beledweyne waxaana ay yidhaahdeen gaar ahaan xaafadda bundaweyn allaha ka dhigo kuwii bashbash iyo barwaaqo kala kulmaa arooskooda aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartay waa tahniyad waxaana dirayaa aaba daa-uud faarax cilmi iyo hooyo nuura mursal aadam iyo adeer axmed faarax cilmi iyo adeer cali yare faarax cilmi iyo eedda xalaawi ibraahim xaydar luul daa-uud faarax cilmi iyo canab axmed faarax cilmi iyo safiye axmed faarax cilmi anfac cali yare faarax cilmi iyo fartuun daa-uud faarax cilmi iyo maryan cali yare faarax cilmi iyo gallad axmed faarax cilmi farxiyo ilka weyne iyo seegeeda iyo caruurteeda ifraax nuur gare farxiyo xuseen ramadaan cabdulaahi iyo maxamed xasan jaamac mister tarabi dhammaan dadkaasoo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay tahneed dhalasho oo farxadla u dirayaan hooye nasteexo daa-uud faarax iyo aabe maxamed deeq cabdi nuur oo gabre ugu dhalatay magaalada gurceel waxaa loo bixiyay yidhaahdeen mustaqiim maxamed deeq cabdi ducadana waa xaggeena haye mustaqiime waxaan ku leenahay soo barbaar noqotii dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda waayahay dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan soo qabanaynaa codadkii cawaale aadan iyo haniyukey iyo heestii hayo keliya
kalgacaylkii kaa iyo haagii koruqaadeed kamin yeeshaan kaga mahadnaqii kalgacaylkii kaa iyo haagii koruqaadeed kamin yeeshaan kaga mahadnaqii kulaytiid qoraxkaadiyo dayaxa kore dayaxa kore nuri kaafiyey waxaad tahay kiin ruuxla kordhigo yeerkidinkiino kotoriman tahay ankaa helo haye keliyoon kuldhuu soo tubo kahanuura waxaad tahay kiin ruuxla kordhigo yeerkidinkiino kotoriman tahay kahelo haye keliyoon kuldhuu soo tubo kahanuura
adiga keliga ku agligaya nafta kuligeed ku xibeeyo kakacaan shaqo labta kuu furan haya keliyoon ku idhaadiyo kalmadiyo eray kama hadlan karo nafta kuligeed ku hibeeyo kakacaan shaqo labta kuu furan haya keliyoon ku idhaadiyo kalmadiyo eray kama hadlan karo
waxaa tahay kiin ruux la kordhigo kidin geelo kotoriman tahay ee aan kaa helo haye keliyoon kuldhowskoo tubo ka hanuunan
nafta kuligeed ku hibeeyo kakacaan shaqo labta kuu furan
waxaa tahay kiin ruux la kordhigo kidin geelo kotoriman tahay
haya keliyoon ku idhaahdiyo kalmadiyo eray kama hadlan karo ee aan kaa helo haye keliyoon koldhow soo tubo ka hanuura
kelmad iyo hadal kama hagran karo hayo keliya
aanu intaasi ku dhaafno codadka macaan ee fanaanka cawaale aadan iyo hani u k markana waa hambalyo waxay naga soo gaarta hooye xaliime axmed ganay iyo hooye faadmo maxamuud tirow maxamed cali geedi iyo daahir xasan geediye xaawo xasan geediye cabdi xasan geedi cabdulaahi cali geedi ee damake geedi jumcaale ee daxakiimo geedi jumcaale anwar miro geedi iyo garaad miro geedi iyo liibaan miro geedi iyo cali miro geedi iyo ismaaciil miro geedi sakariya miro geedi xamda miro geedi linda miro geedi cabdisalaam nuur guure ee do- leylo shidane dabba-an iyo cabdishakuur axmed geedi iyo maxamuud maxamed cabdi gaajoon iyo cabdiraxmaan maxamed cali nimco mire geedi iyo maxamed garaad mire iyo garaad bagas colaad dhammaantood waxay hambalyo hawada u marinayaan arooskii iyo aroosada farxaan mire geedi iyo aroosada maryan sheekh axmed maxamuud waxayna leeyihiin arooskooda waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan ducaduna waa xaggeena haye arooskaasi waxaan leenahay allah ka dhigo mid ay barwaaqo iyo reynreynba ay kala kulmaan iyo ubad qeyr qaban waxaa noo baaqayo hooyo khatre maxamed bureye iyo waxay yidhahdeen eedan nimco aadan xirsi iyo ifraax maxamed ibraahim iyo sahal abiib cabdulaahi iyo hooyo sacaado ciiltire subagle iyo waxay yidhahdeen xuseen qabrijaad iyo makahiil cabdirashiid barre iyo sagal siciid faarax iyo axmed cabdikariin maxamed iyo cali cabdulaahi iyo dhammaanba asxaabta iyo qaraabada waxayna jecel yihiin inay halkan ka salaamaan taaniyad iyo heestana ay gaarsiiyaan aadan mahdi aadan iyo waxay yidhahdeen barwaaqo xuseen allaale oo ku aqalgalay jabuuti waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin ayaan idin leenahay warqadana waxay naga soo gaartay khadiija ibraahim santuur iyo maama gini cabdi iyo maryan xuseen warab iyo qoyskeeda iyo sacdiye sheekh cumar iyo zaynab maxamed isiyoolo iyo xaliimo xasan maadey nuur xuseen jabaan iyo qoyskiisa cabdi sheekh bahalow iyo qoyskiisa iyo dhammaan reer shuuriye waxay hambalyo aroos gaarsiinayaan maxamed yuusuf aadan iyo fawziye maxamed mawliid shuuriye oo arooskooda uu ka dhacay toddobiyo labaatankii february magaalada nairobi wiil iyo caano gabar iyo caano ayaanu leenahay isku waara ubad qeyr qaban kala hela haye ibraahim kaalmihii sugaanta markana
waxaan usoo qabanaynaa filistiin dhegeystayaasheena codkii macaana ee fanaanka bashiir cali xuseen iyo heestii waa filan mayn maryanay marna kaama filanayn inaad inaad may maya leedahay walow aad maanta itiri isma naqaan
dad badan ayaa waday maweelada naftaadoon ku meraaya hadalku yaan ku maqsuudiyo meermeerinaaye muddo badan ayaa waday maweelada naftaadoon ku meraaya hadalku yaan ku maqsuudiyo meermeerinaaye
bulshadu meel wacan inay marayso meher keliya noo haray mooday xaajadu meel waxan inay marayso meher keliya noo haray ayad muranka taasood macsalaamaybuu tiri kaamana muteysani axyaadu meel dayan waxaadaan dumayaadeen ayaad muranka taagtood macsalaamaybuu tiri kaamana muteysani axyaadu meel dayan waxaadaan samayaadeen dilan mayin maryane marna kaama filaanin inaad mayaay leedahay walow maantaad jiri manaada dilan mayn maryane marna kaama filaanin inaad mayaay leedahay walow maantaad jiri manaada haddaad moodacaashagu maalma bura inuu yahay meenihiisa maadaran maweliyo cayaar baad moodaysa adigu haddaad moodacaashagu maalma bura inuu yahay meenihiisa maadaran maweliyo cayaar baad moodaysa adigu intuusan iigu maaxani macidaygu akiisan mahaadadiisaygu badan mid kalaan lahaysa marna imaadan oran intuusan iigu maaxani macidaygu akiisan mahaadadiisaygu badan mid kalaan lahaysa marna imaadan oran maydaad afka malabqiyeeshood sukay macaysiin murugaanihayniyo mushkilaygu abuurteen urko maridaad afka malabqiyeeshood sukay macaysiin murugaanihayniyo mushkilaygu abuurteen
uurkood maridaad afka malab ka yeeshood isku kaymacays murugaan ahayniyo mushkilay ugu abuurtay
يا سلام heestaasi waxaa la yidhaahdaa maryan codka macaan ee fanaanka oo Bashiir.
saaxiibkay bashiir cali xuseen waa tahay dhinacii warqadaha haddaan ku noqon ka war warqadan dhankan warqadan waxay naga soo gaartay waxay yidhaahdeen waa hambaliyo aroos waxaa diraya abba cali cabdi fidow iyo hooyo timre aadan jumcaale iyo farxiye cali cabdi iyo seygeeda iyo carruurteeda iyo maxamed cali cabdi xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdi cali cabdi iyo marwadiisa kowsar garaad iyo carruurtooda iyo cabdulaahi cali cabdi iyo jamaal cali cabdi iyo marwadiisa muno xasan iskahaay iyo ibraahim cali cabdi iyo marwadiisa nuurto maxamed iyo carruurtooda iyo fawsiye cali cabdi iyo hooyo dhool xasan cabdi iyo carruurteeda yaxye cali cabdi ubax cali cabdi iyo sakriye cali cabdi dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aroos oo farxad la u dirayaan arooskii aroosadda cabdiqaadir cali cabdi iyo ifraax cabdiqaadir xaaji dhafe oo ku aqalgalay magaalada beledweyne gaar ahaana xaafadda buundaweyn waxay leeyihiin guurkiina guur qayr gurigiina guri nagay guulow ka yeen wiil iyo caano gabar iyo caano waxaan filayaa heestii beledweyne inaanay gacanta noogu jirin waayahay waxaa noo baaqayaa aabba cabdulaahi maxamed xaaji iyo hooyo maryan macalin maxamuud boqolsoon iyo aabe cali xasan makaraan iyo hooyo maka cali maxamuud iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo maxamuud cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cumar cabdulaahi maxamed iyo carruurtiisa iyo cali cabdulaahi maxamed iyo fartuun cabdulaahi maxamed iyo saygeeda iyo carruurtooda madiine cabdulaahi maxamed iyo saygeeda iyo carruurtooda iyo cabdiqaadir cali xasan makaraan iyo yuusuf cali xasan makaraan iyo xasan cali xasan makaraan iyo xuseen cali xasan makaraan dhammaan reer cali xasan makaraan iyo reer cabdulaahi maxamed xaaji waxay tahniyad kal iyo laaba jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamed cali xasan makaraan iyo ruqyo cabdulaahi maxamed ruun xaaji oo meherkood uu ka dhacay atlanta georgia dalkan maraykanka waxayna leeyihiin ducadu waa xaggeena meherkaasi guur kheyr qaba oo raaxo badan inuu idin horseedo ayaan eebele kaga baryanaa warqadan waxay naga soo gaartay adeer maxamed siciid bulxan xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo ilhaam cismaan siciid bulxan iyo carruurtooda iyo ilmo muuse siciid bulxan iyo carruurtooda iyo ilmo ciise siciid bulxan iyo carruurtooda eedda ruun siciid bulxan iyo carruurteeda iyo eedda aamine siciid bulxan iyo carruurteeda iyo eedda shamis siciid bulxan iyo carruurteeda iyo eedda khadiijo siciid bulxan iyo carruurteeda maxamed xasan maxamuud iyo xaaskiisa iyo cabdi giire iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooska amaal aadan siciid bulxan iyo mukhtaar siciid ismaaciil oo arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanu leenahay isku waara oo isku raaya ubad kheyr qabane ee baha idinkala siiya haye ibraahim aamiin ayaan leenahay dawooy
daway adan u doodaya adan dartaa u daalaya daway adan u doodaya adigan dartaa u daalaya inaan sikaaday madaarikay inaan dayunday madaarikay diidayaan wayga dadin diidayaan wayga dadin way diidayaan dunyalaantu cilmay disho sidaas darteed baad ii biidhigtay dunyalaantu cilmay disho sidaas darteed baad ii biidhigtay inaan sikaaday madaarikay inaan dayunday madaarikay diidayaan wayga dadin diidayaan wayga dadin way diidayaan watan darteed u dibadbaxay doqayganay u dabibtaho watan darteed u dibadbaxay inaan sadayoday madaarikay inaan dayonday madaarikay diidayan wayga dadin diidayan wayga dadin way diidayan dabcadka darxuma bado ninkii danyara loogu dowgalay dabcadka darxuma bado ninkii danyara loogu dowgalay inaan sadeeday madaarikay inaan dayonday madaarikay diidayaan wayga dadin diidayaan wayga dadin way diidayaan
degeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa heesta dawoy intaas ayaan kaga gudbinaa intaas ayaan kaga gudbaynaa Fil- intaas ayaan ku dhaafaynaa heestii dawoy falastiin dhinaca warqadaha ayaan mar kale ku noqonaynaa haye warqadan hal qof unbaa soo diray waxaa noo soo dirtay fartuun daahir cismaan oo joogta magaalada garoowe waxay tiri waxaan hambalyo meher u dirayaa walaashay ubax iyo cabdifataax ilkaas waxaan leenahay meherkii aroos degdegihii ku xigo bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano gabar iyo caano ayaanu leenahay fartuun waa tahay dhambaalkan xigaha waxa uu naga soo gaaray nuur xasan nuur bukhaari iyo cabdulaahi hilowle sahal iyo hooyo culumo cali ciire iyo waxay yidhahdeen cabdirasaaq xaaji xuseen saney iyo maxamed xaaji xuseen iyo cumar xaaji xuseen iyo farxiye xaaji xuseen iyo duniya xaaji xuseen iyo bishaare xaaji xuseen iyo luul xaaji xuseen iyo xaliimo xaaji xuseen iyo hooyo maryan macalin yuusuf iyo waxay yidhahdeen ah, maxamed macalin yuusuf iyo mustaf macalin yuusuf iyo aweys macalin yuusuf iyo axmed iyo dhammaan waxay yidhahdeen reer xaaji xuseen sanay iyo reer macalin yuusuf waxayna hambalyo gaadhsiinayaan sadaam xuseen sanay iyo waxay yidhahdeen safiya xasan xuseen oo meherkoodu uu ka dhacay linkobing ee dalka sweden waxaanay leeyihin ducadu xaggiina le waaye waxaan leenahay meherkaasi guur raaxo badan ah oo ay kala helaan ubad kheyr qaba ayaan ugu ducaynaynaa aamin waxaa noo baaqaya cabdulaahi sheekh cabdiqaadir iyo hooyo umul khayr maxamed cabdiraxmaan iyo waxay yidhahdeen ayeeyo faadumo xuseen iyo habaryaro xafsa maxamed cabdiraxmaan iyo shukri maxamed cabdiraxmaan iyo waxay yidhaahdeen luul maxamed cabdiraxmaan iyo habaryar bilkhayr maxamed cabdiraxmaan iyo abtiyaal badri sheekh axmed waxa ay taaniyad gaadsiinayaan cabdiraxmaan cabdulaahi cabdiqaadir iyo waxay yidhahdeen najmo xasan xuseen oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina bashbash iyo barwaaqo inaad kala kulantaan iyo nolol raaxo badan ee banah uu ubad kheyr qaba idinkala siiyo ayaan idinkugu ducaynaynaa markana ibraahim waa kaalimihii suugaanta waxaan soo qabanayaa codka macaan ee fanaanka dalmaryare heesta xaqiiqo anoo dhayay boogahaaga hadhiijin kuweyga
waxaad shalay igu dhalisay adigu ma ku dhiiranaanta intaan ku fuuli waaye intaan intaan jiro hawl waalin intaan ku quuri waaye intiga intaan jiro hawl waalin dabindawacaaga inaan intu haw hidoobin inaan intu hau hiroobno haddaan kaytoogahaaga waygaha dhiijinanta haddaan kaytoogahaaga waygaha dhiijinanta tabin dhaawacaaga inaan intu hau hiroobin anoon tabin dhaawacaaga inaan intu hau hiroobin haddaan daybogahaaga wayga hadhiijinanta haddaan daybogahaaga wayga hadhiijinanta caashaqaygu yedhaweye taa darteed moodo xaqiiqadu yay ku dhaafin Thank you. adoo ku dhex nool nafteeda biil ha ku shidin gubaysa adoo ku dhex nool nafteeda dilo dilo ha ku shidin gubaysa dhayrihii araggaaga doonay ilmada ka dhibcaysa baajin adoo ku dhex nool nafteeda dambiil dambiil ha ku shidin gubaysa adoo ku dhex nool nafteeda dambiil dambiilo ha ku shidin gubaysa sulkaa aw qooshin ruuxa intaa soo hiroobay u qooshin ruuxa dhanka dhow soo hiroobay i dukan maugabaari dhalada rooba hau malaynin ilaxdii dukan maugabaari dhalada rooba hau malaynin
adoo ku dhex nool naftayda dhimbil ha ku shidin gubaysa dhuunkaal ha u qooshin ruux dhankaaga u soo hiloobay laxdii dhukan abaar mooge dhadada dhadada roob ha moodin dhadada roob hamuudin codka macaan ee dalmaryare waa mid ka mid a heesihiisii ugu dambeysay bal warqadda xigta noo soo qaba ibraahim warqadda xigta waxay naga soo gaartay ayeeyo milgo xirsi ducaale iyo aamino cusmaan oo axmed iyo carruurteeda iyo faadumo cusmaan oo axmed iyo carruurteeda iyo waxay yidhahdeen amran cusmaan oo axmed iyo saygeeda iyo carruurtooda iyo deeqa cusmaan oo axmed iyo carruurteeda iyo kezi cusmaan oo axmed iyo odageeda iyo carruurtooda iyo hibo cusmaan oo axmed odageeda iyo carruurtooda iyo qadan cusmaan ow axmed odageeda iyo caruurtooda iyo cabdiraxmaan cusmaan ow axmed iyo waxay yidhaahdeen caruurtiisa dhammaan reer cusmaan ow axmed waxay hambalyo iyo bogaado bu u dirayaan amaal aadan siciid bulxan iyo mukhtaar siciid ismaaciil oo arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin isku raaya ubad khayr qabanah eebaheeda kala sugaamin ayaa leenahay warqaddan waxaa naga soo gaartay daahir maxamed cumar iyo cabdi maxamed cumar iyo yuusuf maxamed cumar iyo cabdiqaadir maxamed cumar iyo ustaad shaafici khaliif iyo maslax cabdiqaadir xaaji dhafe iyo xasan cabdi sheekh xasan khaliif cabdi sheekh xasan iyo aaba cabdiqaadir xaaji dhafe iyo sahra cabdi axmed iyo weliba waryaheena xuseen xasan dhaqane ee magaalada beledweyne waxay hambalyo u dirayaan cabdiqaadir cali cabdi daadir iyo marwadiisa qaaliga ah bay yidhaahdeen ifraax cabdiqaadir xaaji dhafe oo ku aqalgala magaalada beledweyne gaar ahaan xaafada buundaweyne isku waara ayaanu leenahay ubad khayr qabana kala hela aamiin waxaan moodayaa malabkii shinnida iyaduna ma oga alla maxay oran maryan maxay oran ku soo dhowaada codkii macaana ee fanaanka ibraahim baadil moodaya mirii jannada iyaduna mawga waxaan moodaya malabkii shinnida iyaduna mawga waxaan moodaya mirii jannada iyaduna mawga waxaan moodaya malabkii shinnida iyaduna mawga waxaan moodaya mirii jannada iyaduna mawga waxaan moodaya malabkii shinnida iyaduna mawga alla waxaan moodaya mirii jannada iyaduna mawga alla waxaan moodaya malabkii shinnida iyaduna mawga waxaan waxaan moodayaa miraa la daayey mustaqixay habeenkii ayaduna mawla waxaan waxaan moodayaa miraa la daayey mustaqixay habeenkii ayaduna mawla macnaha macnaha halka rabo mayadow daran haadu macan macaan mayadow daran haadu macan macnaha macnahaan karabo mayadow daran caadu macan macaan mayadow daran caadu macan markii aan hordhigo allaynuu milan kacay alla markii aan hordhigo aynuu milan kacay alla maxay yoran imadowgii maxay yoran allahayow maxay yoran imadowgii maxay yoran yarku maxay yoran maryaan maxay yoran alla maxay yooran imadooge maxay yooran allahayow maxay yooran imadooge maxay yooran yarku maxay yooran maryaan maxay yooran idamaya ubaxayaduna mawla waxaan muudiyaa midab qaansaruubayaduna mawga waxaan muudiyaa sida maya ubaxayaduna mawga waxaan muudiyaa midab qaansaruubayaduna mawga waxaan muudiyaa sida maya ubaxayaduna mawga waxaan muudiyaa sida maya ubaxayaduna mawga waxaan muudiyaa midab qaansaruubayaduna macnahan ka rabo mayada u daran haaduu macaan maya waa la diiday ibraahim qof mayana ugu jirto haad yaa la isugu tegey idinka xataa may warabti
annagoo ah warqadda waxay naga Hawley.
soo gaartay cabdicasiis caydiid cilmi yemane iyo maxamed yuusuf nuur iyo maxamuud cabdullaahi jaamac iyo maxamed cabdullaahi jaamac iyo barre cabdullaahi jaamac iyo xamse cabdullaahi jaamac iyo jaabir cabdullaahi jaamac cabdiraxiim mawlid ismaaciil iyo maxamed aadan ismaaciil jiglan iyo mahad xasan xuseen geelle iyo hibe cumar badhe cabdirasaaq good nuur iyo siciid muuse maxamuud iyo cumar balayax cabdi cumar balayax cabdi iyo cabdiraxmaan balayax cabdi dheereeye iyo cabdifataax muuse sheikh iyo najax aadan cunaaye iyo cabdiraxmaan sheekh xasan axmed dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan amaal aadan siciid iyo mukhtaar siciid ismaaciil oo raskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa isku waara oo isku raaya ayaanu leenahay waxaan dhambaalkana ka helay aadan xasan iyo xaaskiisa iyo cabdisalaan muuse iyo xaaskiisa iyo balaag dhagaxley iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa iyo xaaji aadan qooley iyo xaaskiisa faysal isaaq cabdullaahi iyo xaaskiisa iyo injineer suleymaan sheekh iyo xaaskiisa dhammaanba asxaabta waxayna taaniyo dhalasho u dirayaan cabdirasaaq cadow iyo waxay yidhahdeen sacdiye aadan salaad oo gabarh ugu dhalatay ceelwaaq gabadhaasina waxaa loo bixiyay yidhaahdeen xaawo kiin ducaduna waa xaggina xaawo kiin soo weynaa u noqotay dalkeeda iyo dadkeeda anfacda aamiin ayaanu leenahay markana waa heestii sow adiga maahan sanadiya soo indheer adiga maaha ha igu heesin sow adigi maahan sanadiya indheerkaan u silicsanaa saakana indhihu sii jaleecayeen codka macaan ee banxariisi janha ka waraabiye xaliimo muuse milano
iga dhigaysaa mahawdunkaday
codka macaan ee xaliimo muuse milano ee banxariisi janha ka waraabiye gabagaba ayay ahayd guud ahaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha tan intaan dib damba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena naftan kugu sasabi jire idin idhaahda waa falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure oo idin leh nabadgelyo
Thank you.
sabi